halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa talaado ka bisha febraayo sannadda idaacadda waxaa caawa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo sheegtay inay dib u bilowday dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha dhadhaab kadib markii muddo ay hakadgelisay safaaradda soomaalida ee kenya ayaa iyana arrinka ka hadashay marka laga soo bilaabo si u n h c r iyo dowladda soomaaliya iyo kenya labada kun iyo saddex iyo tobankii december ilaa iyo toddobaadka hadda lasoo dhaafay waxaa baxday sagaal kun laba boqol iyo afartan laba qof dadka waxay tegeen isoor baydhabo luuq iyo magaalada muqdisho iyo kismaayo
waxaan kaloo idiin haynaa beesha caalamka oo weli sii wada dadaalka ku aadan fulinta go'aankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee soomaalida madaxweynaha galmudugga ayaa ka hadlay wafdi maanta tegay magaalada cadaado annaga galmudug ahaan waxaan u sheegnay inaan go'aankaasi annagoo ka fiirinayna midnimada soomaaliyeed wadajirka soomaaliyeed iyo in soomaaliya hore u sii socoto go'aankaasi maamul ahaan inaan qaadannay oo aan taageernay laakiin bulshada iyo shacabkanaga aan u baahannahay in beesha caalamka iyo dowladda dhexe nagala gato nagalana iibiso
baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood ka yeeshay mooshin ku aadan xasaanadda mudanayaasha baarlamaanka oo ay dhowaan qaar ka mid ah xildhibaanada u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobey butros butros kaali ayaa geeriyooday sida uu maanta ku dhawaaqay madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey butros kaali ayaa waxa uu ah xogayihii lixaad ee qaramada midoobey siyaasigan iyo diblomaasigan masriga ah ayaa waxa uu xilka hayey sannaddii kii ilaa sannaddii kii butros kaali ayaa waxaa toddobaadkii tage la dhigay cisbital ku yaalla magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxa uu ahaa jir
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay inay dib u bilowday celinta qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ku sugan kadib markii uu hakad galay muddo bila hay-addu waxay sheegtay in qaxooti gaaraya laba boqol iyo siddeed iyo toban qof oo saarnaa shan bas ay tageen magaalooyinka luuq iyo baydhaba dhammaadkii bishii januari ee sanadkan hadalka ayay u n h c r ku sheegtay warbixinteedii labada toddobaado mar ay soo saarto oo ka soo baxay magaalada nairobi qunsulka safaaradda soomaaliya ee kenya cali maxamed sheikh begedi ayaa u sheegay v o a in tan iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii markii u n h c r dowladaha soomaaliya iyo kenya ay ku heshiiyeen dib u celinta qaxootiga ay magaalooyinka baydhaba luuq kismaayo iyo muqdishoba ay gaareen dad gaaraya sagaal kun laba boqol afartan iyo laba qof
afar ka mid ah dalalka ugu weyn adduunka ee soo saara saliidda ayaa gaari heshiis ay ku hakinayaan wax soo saarkooda si wax looga qabto saliidda dheeriga ah ee taala suuqyada caalamka ee keentay in qiimaha saliidda hoos uu dhaco wasiirada saliidda ee dalalka ruushka sacuudiga venezuela iyo qatar ayaa heshiiskan talaadada maanta ah ku gaaray intii uu socday kulan ka dhacay magaalada dooxa ee dalka qatar afartan waddan ayaa wax soo saarkooda saliidda ku ekeen doona heerkii bishii janaayo ee lasoo dhaafay taasi oo wasiirka saliidda sacuudiga cali al naciim uu ku sheegay inay tahay mid ku filan kulanka ayaa tusmeynaya in dalalka soo saara shidaalka oo ay ku jiraan xubnaha ururka obeg ay sidoo kale isku raaci doonaan in la dhimo wax soo saarka si loo soo gebagabeeyo sagaal iyo toban bilood oo qiimaha shidaalka suuqyada caalamka hoos u dhex xoogan uu haystay qiimaha shidaalka ayaa waxa uu gaaray soddon dollar halkii barmiil markii ugu horreysay muddo ka badan toban sano hoos u dhaca shidaalka ayaa waxa uu dhaawac xoogan gaarsiiyey miisaaniyadda dowladaha ruushka sacuudiga iyo venezuela musharaxiinta uganda ayaa qabanaya isu soo baxoodii ugu dambeeyey talaadada maanta iyadoo ay kusoo food leedahay doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi codbixiyaasha ayaa khamiista go'aansan doona haddii madaxweyne yore museven uu xilka sii hayn doono xilligiisii shanaad ama inay doortaan madaxweyne cusub tan iyo kii oo ahayd markii museven uu xilka la wareegay museveni ayaa xukunka kula qabsaday afgembi waxaana uu ku guulaystay doorashooyin dalkaasi oo uu ka hirgeliyey sanadihii inkastoo mucaaradku ay doorashooyinkaasi sheegeen inaysan cadaalad ahayn isniintii biliiska uganda ayaa xiray musharaxa mucaaradka kizi biziji xilligu ololihiisu ka waday caasimada uganda gubjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsan biziji ayna xabsiga u taxabeen iyagoo markii dambe iska sii sii daayay ruushiya ayaa talaadada maanta ah diiday eedeymo loo jeediyey oo ahaa in ciidamadeeda ay ka dambeeyeen duqeyn dhimasho badan dhalisay oo lagu qaaday cisbital ku yaalla waqooyiga dalka syriya qaramada midoobey ayaa sheegtay in weerarkan oo dhacay isniintii laguna qaaday xarun caafimaad iyo iskuul ay ku nafwaayeen konton qof oo rayid ah oo ay ku jiraan carruur badan koox la socota arrimaha xuquuqda aadanaha suuriya oo fadhigeedu yahay magaalada london ayaa waxa ay sheegtay inay rumaysan tahay in duqaynta ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka hase yeeshee afhayeen u hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin oo lagu magacaabo dimitri beskov ayaa sheegay in dowladda suuriya ay tahay isha keliya ay tahay in laga xigto cidda ka dambeysa weerarka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa bankimoon ayaa sheegay in weerarka noocan oo kalea uu yahay xadgudub cad oo ka dhana xeerarka caalamiga ah isbitaalka weerarka lagu qaaday ayaa waxaa maamulayay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f waa tahay dhegaystayaal markana kusoo dhawaada qaybihii kale ee idaacaddeena habeennimo beesha caalamka iyo waddamada daneeya arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay weli sii wadaan dadaal xooggan oo ay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira kaga dhaadhicinayaan sidii loo hirgelin lahaa go-aanka ay soo jeedisay dowladda soomaaliya ee beesha caalamkuna taageerta ee ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu qabsay magaalada muqdisho xubnaha beesha caalamka ee dadaalkan ku lugta leh uu horkacayo ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya michael keaten oo horey u tegay puntland kismaayo iyo baydhabo ayaa maanta tegay magaalada cadaado wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada gaalkacyo
uqaybsanaha qaramada midoobay ee soomaaliya michel kiid safiirada dalalka igad midooda yurub etoobiya jabuuti iyo kenya ayaa magaalada cadaado kulan kula qaatay madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha bulshada xubnaha wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu hogaaminaya ayaa galmudug ugu tegay kadhaadhicinta geedisocodka siyaasadeed ee soomaaliya iyo qodobadii kasoo baxay madashii wadatashiga ee looga hadlayay hanaanka ay noqonayso doorashada habka loo soo xulaya xibnaha baarlamaanka ee imaanaya marka uu dhammaado waqtiga dowladda hadda jirta madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in xubnaha miijal kiid uu hogaaminaya ay kala hadleen aragtida galmudug ay ka qabto qodobadii kasoo baxay madashii wadatashiga ee dowladda soomaaliya ay kasoo saartay dhismaha dowladda imaan doonta lagu saleeyo nidaamka afar dhibic shan beesha caalamkuna ay taageertay ujeeddada wafdiga waxay ahayd guud ahaan inay galmudug soo booqdaan oo arkaan xaaladeeda iyo duruufteeda iyo dadkeedana la kulmaan gaar ahaanna inay arrinta doorashada ka ay nagala hadlaan iyo go-aankii dowladda dhexe soomaaliya ay gaartay beesha caalamkana ay ku taageertay iyo sida ay galmudug u aragto annaga galmudug ahaan waxaan u sheegnay inaan nahay maamulka dowlad goboleedka galmudug inaan go-aankaasi annagoo ka fiirinayna midnimada soomaaliyeed wadajirka soomaaliyeed iyo in soomaaliya hore usii socoto go-aankaasi maamul ahaan inaan qaadanay oo aan taageernay laakiin bulshada iyo shacabkanaga aan u baahannahay in beesha caalamka iyo dowladda dhexe nagala gato nagalana iibiso ergeyga gaarka ee qaramada midoobay michel kiid oo asna hadlay ayaa sheegay in ay la kulmeen qeybaha bulshada xubnaha labada gole ee galmudug ayna kala hadleen mowqifka galmudug ay ka taagan yihiin nidaamka afar dhibic shan oo laga soo saaray madashii wadatashiga ee hogaamiyaasha soomaalida
halkan waxaan u joognay si aan u dhegaysanno hogaamiyaasha galmudug ha ahaadaan bulshada rayidka baarlamaanka iyo odayadaba annaga oo kala hadalnay go'aankii ay qaadatay dowladda federaalkee ahaa hannaanka doorashada ee afar dhibic shan waxa igu waajibay inaan ammaano go'aanka galmudug ay ku oggolaatay hannaankan inkastoo aanu munaasib u ahayn waxay tilmaameen dhowr meelood oo wax ka fiican la heli lahaa laakiin iyagoo danaynaya wadajirka iyo horumarka ayay oggolaadeen waxaa kaloo aan ka wada hadalnay kaalinta bulshada caalamka ee galmudug waxaa kaloon isla soo qaadnay sidii loo xoojin lahaa xidhiirka galmudug iyo dowladda federaalka marka la eego dhinacyada amniga wadaagga khayraadka ama sida si wadajira loogu furdaaminayo caqabadaha badan ee soomaaliya horyaala wafdiga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu hogaaminayey ayaa horay u tagay qaybo ka mid a maamulada dalka ka jira iyaga oo maamul goboleedyada ku qancinaya qaadashada qodobadii madasha wadatashiga ee dowladda soomaaliya ka soo saartay nidaamka afar dhibic shan oo saluug laga muujiyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
xildhibaanada soomaaliya ayaa maanta u yeeray wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq maxamed cumar iyo wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir sheekh cali diini xildhibaanadu waxay su-aalo ay ka qabeen baarista xildhibaanada taasi oo ay sheegeen inuusan dhigaynin dastuurka kumeel gaarka ahi dhowaanna waxaa madaxweynaha dhowaan ay ahayd markii mudanayaasha baarlamaanka ay guddoonka u gudbiyeen mooshin ku aadan arrinkaasi wuxuuna daba socday hadal uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka jeediyey baarlamaanka uu kaga codsaday in madaxda dowladda iyo baarlamaankuba ay ogolaadaan in la baaro si loo xaqiijiyo ammaanka goobaha muhiimkaahi sida garoomada iyo xarimaha muhiimka kale ee dowladda haddaba waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta u yeeray wasiirada amniga iyo gaashaandhigga si ay wax kaga weydiiyeen hadal dhowaan uu ka hor sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la xiriirtay in la baaro madaxda dowladdu ay ka mid yihiin xildhibaanada taasi oo meelaha qaar ka hirgashay wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq maxamed cumar iyo kan gaashaandhigga ayaana maanta hortaga baarlamaanka iyadoo su-aalo waqhti dheer qaatay inay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaanad khadiijo maxamed diiri ayaa akhrisa warqadda loogu yeeray labadan wasiir iyadoo xustay intanay ka dambaysa kadib hadal madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka hor sheegay baarlamaanka soomaaliya khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ka jeediyey fadhigii aan caadiga ahayn ee golaha shacabka toddobadii bishii labaad labada kun iyo lix iyo toban taasi oo si gaara uga hadlaysay xildhibaanada iyo wasiirada in ay iska bilaabaan mas-uuliyiinta qaranka in la baaro buugada toddobadii bishii labaad taasi oo si gaara uga hadlaysay in xildhibaanada iyo wasiirada mas-uuliyiinta qaranka ay iska bilaabaan in la baaro oogadooda qof ahaaneed arrinkaas oo meesha ka saaraysa xasaanadda uu leeyahay xildhibaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed sheekh aadan hiiraal oo ka mid a munaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa wasiir cabdirasaaq maxamed cumar wuxuu weydiiyey in mid ka mid a askarta ciidamada nabasugidda risaas ay ku fireen xilli barqaha isagoo soo gelaya baarlamaanka sababta ayuuna weydiiyey wasiirka amniga oo kulanka maanta fadhiyey mudane guddoomiye mudane alimarweyin bishii januari siddeed iyo labaatankeedii waxaa igu dhacay anigoo ah xildhibaan federaal ah halkan baarlamaanka hortiisa ah ayaan wiil yar oo ciidanka nabad sugidda ah oo la yidhaahdo gorgor aniga ma aqaan magacyo gaar ay sii leeyihiin anugii magaciisaan soo qoray halkaan ugu xabadeeyey wiil buu yidhi xabad la dhac war maxaa dhacay i d cartigi waa kan xildhibaan bahay xildhibaannimadiisa ma aqaanee ku jarjar uu yidhi markuu xabadii igu riday kadib waxaa dhacday ciidamadii booliiska halkaa joogaa qoryihii furtay carar u soo dhawaada yidhahdeen waxaa iga difaacay ciidanka nabad sugidda waxay ahaayeen ciidanka booliiska marka waxaan garan laahay anigii xildhibaan ahaa mar haddii saa la ii galay xasaanadu ahaa shacabka xagguu joogaa arrinta la xiriirta baarista ayaa qaar ka mid a xildhibaanadu soo qaateen tusaalooyin cadcad oo ay sheegeen in lagu sameeyey iyaga naftooda xildhibaan nimca ayaa ka mid ahayd munaasha baarlamaanka oo ka hor sheegta baarlamaanka in lagu sameeyo baaritaan jirkeeda taasi uusan qoraynin dastuurka dalka mudana guddoomiye waxaan ka mid ahaa guddigii gaadiidka ee u aaday arrimaha shaqo waddanka kenya waxaan ahay xildhibaan la baaray jirkiisa markii aan u sheegay ama aan ku wargeliyey inaan ahay xildhibaan qaranka soomaaliyeed sharcigana uusan dhigaynin in jirkayga la baaro waxay iigu jawaabeen in aysan waxaad rabtid ahaaw waxaan ku shaqaynaa amarna la siiyey haddii ay yihiin su-aasha aan qabo waxay tahay in oo aan weydiinayo hay-adaha amniga ma waxay haayaan xog ah in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka shaqaynayaan amni daro ama ay maleegayaan waxaana weydiinayaa wasaaradda wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq maxamed cumar oo inta badan su-aalaha xildhibaanada ay ku wajahnaayeen ayaa si kooban hoosta uga xariiqay in marnaba aysan jirin amar ka soo baxa wasaaradda amniga oo lagu baaraya xildhibaanada baarlamaanka isagoo xusay inuu garwaaqsan yahay dhowrista qodobka toddobaatanaad ee sheegaya inaan la baari karin xildhibaanka oogadiisa gurigiisa iyo gaarigiisaba gudoomiye mudan gudoomiye xildhibaankii ugu dambeeyey ay weydiiyey su-aalaha ku saabsanaa dhinaca xasaanadda haddii aan wax yar ka yidhaahdo sida uu qabo dastuurka kuna cad qodobka toddobaatanaad laga wada dhawaajiyey xasaanadda xildhibaanka iyo wasiiradu waa lama taabtaan mana jirto meel wasaaraddu siyaasad ahaan ay ku bixisay amar ay ku amraysay ciidamada amniga in qofka xildhibaanka ah xuquuqdiisa iyo xasaanadiisa iyo karaamadiisa wax dhiba la gaadsiiyo ma jirto mana aha amar wasaaradda ka yimid waxaa dhici karta inay jiraan dad ciidamo ah oo nidaamkii shaqada wax ka qalday oo dhibaatooyin u geystay xildhibaanada waa ka cudur daaranaynaa haddii ay arrintaas ay jirto laakiin haddii ay jiraan xildhibaan ama uu jiray xildhibaan wax loo geystay xasaanadiisa iyo karaamadiisana meeshaas wax lagaga ka tabanayo waa ka cudur daaranaynaa ma aha amar wasaaradda ka soo baxay ma aha amar aan siinay hay-adaha amniga wixii farsamo ahna waxaa ila joogo oo taliyayaasha ciidanka oo haddii loo baahday jawaabahaas bixinayo waa mahadsantiin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay in ay dib u bilowday celinta qaxootiga soomaalida ee xeryaha qaxootiga ee kenya kadib markii hakad uu galay muddo bilo ah hay-addu waxa ay sheegtay in qaxooti gaaraya laba boqol iyo siddeed iyo toban qof oo saarnaa shan bas ay tageen magaalooyinka luuq iyo baydhaba dhammaadkii bishii janaayo ee sanadkan hadalkan ayay hay-addu waxa ay ku sheegtay warbixinteedii labadii toddobaadba mar ay ka soo saarto ee ka soo baxda magaalada nairobi waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimaha qaxootiga dib loo celiyey waxa uu wax ka weydiiyey qunsulka safaaradda soomaalida ee nairobi cali maxamed sheekh bagadi
ridwan qaxootiga runtii marka laga soo bilaabo heshiiskii u n h c r iyo dowladda soomaaliya iyo kenya labada kun iyo saddex iyo tobankii december ilaa iyo toddobaadka hadda lasoo dhaafay waxaa baxday sagaal kun laba boqol iyo afartan iyo laba qofood waa gartay xaggey tageen markaa dadkaas dadka waxay tageen diisoor baydhabo luuq iyo magaalada muqdisho iyo kismaayo u n h c r waxa ay sheegtay in hadda ay dib u bilaabeen dadkii dib ugu noqonaya soomaaliya inay caawiyaan gaar ahaan dhinaca gaadiidka waxaan la soconnaa bilooyinkii lasoo dhaafay in waddooyinku aanay hagaagsanayn roobabka dartood marka arrimahaas ma la socotaan bishii ugu dambeysay se dadka baxay meeqay gaadhayaan toddobaadkii hadda lasoo dhaafay ayay ahayd tirada ugu badan ee qaxooti ah ee ka baxa xeryaha qaxootiga ee ku laabta dalka soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay waxay gaarayeen lix boqol iyo soddon qofood toddobaadkan hadda maanta talaadada ah saaka ayaa waxaa lagu waday saddex boqol iyo afar qofood inay laabtaan laakiin mayna dhicin laakiin kulley baryaha soo socda ayay bixi doonaan dadka qaar waxay ku baxaan dayuurado diyaaradaha dadka qaadaya aad bay runtii u yaryihiin afartan qofood meelaas ayay qaadaan inta kale waxaa la musiiya waddooyinka qaar waxay maraan waxaa tala transit point u ah magaalada dobley dobleyna meesha transit pointigu ah capacitiga dadka meesha loogu talagalay qaadays waxay ahayd boqol labaatan qofood hadda u n h c r iyo d r waxaa go-aan lagu wargaaray in la ballaariyo oo ilaa laba boqol xoogaa laga dhiga transit pointiga marka dadkaas ma dad iskood u noqonaya mise waa dad la khasbaya maya anigii safiirka dowladda soomaaliya uu fadhiyay dalkan kenya ambasadar jamaal ayaa tagnay dadka xitaa meelaha ay isku rajistarayaan xafiisyada loogu talagalay dadka iskood u laabanaya inay isku rajistarayaan ayaa tagnay dadka iyaga ayaa diyaar u ah annagaa la hadalnay oo noo sheegeen weliba dadku inay diyaar u yihiin inay dalkooda ku laabtaan waan tagnay iyagoo rajistareen oo saf ku jiro dadka iyaga ayay kasoo go-day ee maahan dad la qasbaya marka wax caawimaada ma helaan dabcan soomaaliya qofka marka uu ku noqonayo isagoo xere qaxooti ka baxay waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay waxyaabaha muhiimka sida faraqabsi iyo meeluu dega iyo amni uu helo arrimahaas gacan ma ka geysataan idinka ama ma la socotaan haddii u n h c r booqashadii ugu dambeysay ee safiirka uu ku tegay ayay qayb ka ahayd kala hadlayay u n h c r dadkan qaxootiga ah ee halkan muddada joogay qaarkood ku dhashay qaarkood iskuula ku dhameeyey qaarkood iskuulla hadda ku jira sidii ay iskuullahii halkan ay ku lahaayeen ay ku haysteen markii dalka dib loogu celiyey iskuulladoodi ay usii wadan lahaayeen kuwa jaamacadaha dhameeyey wuxuu ka codsaday dowladda soomaaliya in hay-adaha dowladda laga qaybgeliyo oo shaqooyin loo abuuro oo iyagun fursadaha looga faa'iideeyo marka dadka hadda soomaaliya dib ugu noqday magaalooyinka luuq oo kale baydhabo muqdisho kismaayo ma ka war haysaan idinka ka safaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan xaaladahooda sida ay yihiin mise marka qofka la geeyo meeshaa lagu iloobaa maya laguma iloobo runtii maamul goboleedyada ee ka jira dalka meelaha hadda lagu celiyo sida baydhabo kismaayo runtii aad baa loo soo dhaweeyaa meelo xeri ayaa loo sameeyaa qaarkood guryahooda ayay dib ugu laabtaan unhcana barnaamijka waxay wadaa oo qofka marka uu muddo waddankiisi ka maqnaa uusan waxna haysanin in wax loo abuuro wax mashaariica loo abuuro ama wax uun gacanta loo saaro uu hawl maalmeed ku bilowdo waa gartay marka ma kala hadasheen dabcan maamulada soomaaliya hadda ka jira ama meelaha dadku ay ku noqonayaan in laga caawiyo dadkan meelihii ay seexan lahaayeen iyo marooyinka kaneecada oo kale iyo sidii ay ku heli lahaayeen guud ahaan meel lagu noolaan kara ama waxyaabaha aas-aaska waa nolosha wa waa loo diyaariya waa loo diyaariya intaan dadka la qaadin ka hor ayaa barnaamijkaas loo sameeyaa sababtaa marka halkan laga qaado inta la qaado meel lasaga adinayo meela ayaa la geeya xeryaa la geeya meelaha loo sameeyey maamul goboleedyada meelaha dadka lageeyey ee ugu talagaleen dadkaas xoojiga isoo laabanaya la dejiyo qaarkoodna inta badan guryahooda ayay dib ugu laabtaanba oo dadka hoogiyey ayay dhex galaan oo in weliba dee meesha wadankiisa la joogaa qofka meel uu marka ku yahay warkaliidito aanan meesha hore waxba ugu lahayn ba iyagana deebeena siyaara ayay mas-uuliyadeeda tahay inay dejiyaan meel ay kaga sida guri ay ka dhigtaan ama markaneecadii ama waxyaalaha ay u baahan yihiin noloshooda waxay ku bilaaban lahaayeen kaasina waxa uu ahaa kunsulka safaaradda soomaaliya ee nairobi cali maxamed sheekh bagadi oo u waramayey wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington deegaano ka mid ah gobolka sanaag bari ee puntland soomaaliya ayaa laga soo sheegayaa abaar ba-an oo dadkii deegaanadaasi deganaa ku khasabtay inay halkaa isaga hayaamaan maxamuud ismaaciil ciyoon guddoomiyaha gobolka sanaag ayaa sheegay in abaartu ay fara ba-an ku hayso gobolka muddo saddex sannadooda haddaba wariyaha v o a ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan halkaa ka soo dirtay iyadoo puntland in badan oo ka mid a gobollada ay ka jiraan abaaro haddana gobolka sanag waa gobolka ugu dhibaatada badan ay saameysay abaartu taas waxaa ugu daliila oo aad garan kartaa xoolihii intii badnaa ama dadkii reer guuraaga ahaa way hayaameen way ka tageen gobolka ilaa boqolkiiba toddobaatan baan odhan karaa inay dadka deganaa gobolka oo reer guuraaga ahaa ay ka hayaameen oo u hayaameen meelo fogfog ilaa hawdka ilaa iyo maxaanku idhahdaa waqooyiga ilaa iyo meelo badan xitaa buurtinle iyo meelahaas inay gaareen dhulkaas ee laga hayaamay meeqa sano baa roob ka di'in in badan oo ka mid a saddex sano kama di'in qaarkoodna sanad iyo badh meelahaas oo saddex xilligubaasaddex xilli roobaad baa dhaafay marka waxaa jirta meelaha sida aan kuu sheegay saddex sano jirsatay abaartu dhulka magaalooyinka ama tuulooyinka ah ee abaartu ay ka jirto xagee biyaha looga soo dhaamiyaa oo ugu dhow tusaale ahaan fuustadii waa imisa lacaga ayaa loogu keenaa waad garan kartaa oo tuulooyinku waxay ka cabi jireen baraag marka baraagtii maadaama aan biyo gelin waa in meel riigle looga soo looga soo dhaamiya oo ka durugsan soddon kilomitir ama afartan kilomitir qaybtood looga soo dhaamiyo marka foostadii waxay ugu imaanaysaa ama barmiilka wuxuu ugu imaanayaa lacag toddoba doolar ilaa sagaal doolar ah meelaha qaybtood waxaa lii sheegay hadda inay toban doolar ay gaarayso waxaan ka xusi karaa marka ceelka magaalada carmale oo ahaa ceelka ugu biyo badan ee deegaanka baadiyaha iyo magaalooyinkuba ay ka cabi jireen oo looga soo dhaamin jiray ceelkaasi maalin dhaweed ayuu jabay runtii dadkii marka reer baadiyaha ahaa oo awalba jilicsanaa oo biyaha looga soo dhaamin jiray yani dhibaato weyn ayay ku qabaan ceelal kalena wey jiran lakin kaasi waxa weeye waa ceelka ugu muhiimsan oo lafdhabartoo ah marka bal in ceelashaas la dayactiro oo wax laga qab waxaan marka codsanaynaa in dadkaas lala gaaro wixii maaragtay gargaar iyo biyodhaan iyo iyo dhinacyadaa kale ay taabanaysaba maaragtay laga gacan masaafadaas marka aadka u dheer oo aad ka sheekaysay in ay cidaha reer guuraaga u hayaameen see ku gaareen waxaa qaaday baabuur oo ay karaysteen oo dadka intooda badan aan awoodi karinba kun ilaa iyo kun iyo laba boqol oo doolar baa reerkii lagu qaadayay marka waxaa dhici karaysay qaybtood inay lacagta aanay wada bixin ay amaahdeen iyaga laftigooda meelaha tageen oo ay roobka gaareen waxaa la sheegayaa xoolihii qaybtood inay ku daltabeen oo ay ku xanuunsadeen oo xoolihii ay kaga baxeen oo dalkii ay aqoon waayeen baa xataa la sheegayaa deyntiina haddana lagu leeyahay magaalooyinka ama tuulooyinka abaartani ay saameynta ba-an ku yeelatay waa kuwe degmada baran oo iyadu degmada ugu ballaaran ah gobolka waa meelaha ay saddex sano aanay xilli roobaadku aanu helin waxaa kaloo ka mid a degmada xingalool iyo degmada fiqi fuliya iyo intaasoo magaalooyinka aan kuu sheegay oo caasimadaha degmooyinka ah iyo magaalooyinka hoos yimaada ayay dhibaatadu ay aada u saamaysay khaasatan reer maxaad gargaar oo ka hesheen maamulka puntland iyo hay-adaha hadda n waad la socotaa madaxweynuhu waxa uu ku dhawaaqay inay xaalad abaareed oo digdirto annaguna ka maamul gobol ahaan hay-adaha waan shir baan la qaadanay markaan uu warbixintii aan u gudbinay waxay go-aansadeen inay soo arkaan meeshii hadda ilaa shan hay-adood ayaa gobolkii yani ku sameynaya sahmin ama inay soo arkaan xaaladdu ay se sida ay tahay oo muddo shan cisho ah ayay xog ururinta kasoo sameyn doonaan kabacdi ayaa marka xogurintaa laga sameyn doonaa insha allahu tacaala wixii kasoo baxa in wax maaragtay loo bandhigo dadka ay khusayso ama ciidda gacan keysan karta
maxamuud ismaaciil ciyoon gudoomiyaha gobolka sanaag ee maamulka puntland soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayey wariyaha v o a magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac
dowladda masar ayaa tiro soomaali ah ku xirxirtay magaalada qaahira kadib markii wiil soomaali ah dhaawac madaxa uu u geeriyooday waxaana socda baaritaano la xidhiira sababta wiilkaasi soomaaliga ah u dhintay wariyaha v o a xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
ciidamada amniga masaarida ayaa xirxiray tiro soomaali ah kadib markii uu dhaawac u geeriyooday wiil soomaali ah oo deganaa xaafadda soomaalida ay ku badan tahay ee magaaladan qaahira dadka la xirxiray oo tiradoodu gaaraya toban qof ayaa isugu jira rag iyo dumar ah kuwaasoo qaarkood la deganaa wiilka geeriyooday ee lagu magacaabo cismaan kenediida halka qaarka kalena qaraabo ay leeyihiin sidoo kale ciidamada booliska masaarida ayaa markii dambe iska soo daayay saddex ka mid ah dadka loo xiray geerida wiilka balse toddobada kale ayaa weli u xiran tuhun ah inay wax ka og yihiin sababta uu wiilka dhallinyarada ahi u geeriyooday sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah soomaalida degan xaafadda caashira ee magaaladan qaahira lama oga ilaa iyo hadda waxa sababay geerida cismaan keenadiid balse waxa ay ii xaqiijiyeen in meydkiisa la geeyay cisbitaalka isagoo dhaawac ku leh madaxa taasoo sababtay in ciidamada ay u xirxiraan dadkaasi soomaalida ahi saraakiisha dembi baarista waddanka masar ayaa diiday in la aaso meydka wiilkaasi ilaa iyo inta laga xaqiijinayo sababta iyo cidda ka dambeysay inuu geeriyoodo cismaan keenadiida saacadihii ugu dambeeyey waxaa xaafadda soomaalida ay ku badan tahay ee magaaladan qaahira lagu arkayay ciidamada dembi baarista iyo booliska masaarida kuwaasoo baaraya qaar ka mid ah guryaha soomaalida cismaan kenediid allah u naxariisee waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo labaatan jir ah oo dhowaan yimid waddankani sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayay ahayd markii wiil soomaali ah koox masaari ay ku dileen xaafadda caashira ee bariga magaaladan qaahira kadib markii ay toorey la dhaceen wiilkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
raysiyo barwaaqa le reexaanu doowe warar jacaylku waa roob maxamadee bashubayo raysiyo barwaaqa le reexaanu dooweeye weliyo rafiiqi weeye mubaaxa weeye farxada adduunyada rafiiqi weeye mubaxa weeye farxada adduunyada irwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood waa raran ubadkiyo wadnaha gala riyo aan dhammaan iyo racrac beena weeyaan Ee, marna jacaylku waa raran ubadkiyo wadnaha gala riyo aan dhammaan iyo racrac beena weeyaan ruuxa u haleelaa aroori karayo rafadiyo dhib weeyaane ruuxa u haleelaa
waa tahay heestaasi raxme iyo fanaanka maxamuud cumar v o a ayaad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal qodobo kale ayaa idiin soo socda oon idin haynaa hase yeeshee bal markaan wararkii ugu waaweynaa oon mar kale idinku celino
xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobey butros butros qaali ayaa geeriyooday sida uu maanta sheegay madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey butros qaali ayaa waxa uu ahaa xogayihii lixaad ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa siyaasigan masriga ahaa ayaa waxa uu xilka hayay intii u dhexaysay sanadii ilaa sanadii iyo sagaashankii butros qaali waxa uu toddobaadkii tegey waxaa toddobaadkii tagay la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada qaahira ee caasimadda masar waxaana uu ahaa saddex iyo sagaashan jir
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay inay dib u bilowday celinta qaxootiga soomaaliyeed ee xeryahaasi ku sugnaa kadib markii uu hakad galay muddo bila hay-addu waxay sheegtay in qaxooti gaaraya qof oo saarnaa shan bas ay tageen magaalooyinka luuq iyo baydhabo dhammaadkii bishii janwari ee sanadkan
afar ka mid ah dalalka ugu weyn adduunka ee soo saara saliidda ayaa gaaray heshihiisa ay ku hakinayaan waxsoo saarkooda si wax looga qabto saliidda dheeriga ah ee taala suuqyada caalamka taasi oo keentay in qiimaha saliidda hoos udhac xogan uu ku yimaado wasiirada saliidda ee dalalka ruushka sacuudiga venezuela iyo qatar ayaa heshiiskan ku gaaray maanta kulan ka dhacay magaalada dooxa ee dalka qatar afartan dal ayaa waxsoo saarkooda saliidda ku ekeyn doonaa heerkii bishii janaayo ee lasoo dhaafay sida uu sheegay wasiirka saliidda ee sacuudiga cali al naciimi musharaxiinta uganda ayaa qabanaya isu soo baxoodii ugu dambeeyey talaadada maanta iyadoo ay kusoo food leedahay doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaanka ee waddankaasi codbixiyaasha ayaa khamiista go'aansan doona haddii madaxweyne yuweri museveni uu xolka sii hayn doono xilligiisii shanaad ama inay doortaan madaxweyne cusub tan iyo kii oo ahayd markii museveni uu xilkaasi la wareegay
raashiya ayaa talaadada maanta iska diiday eedeymo loo jeediye oo ahaa in ciidamadeedu ay ka dambeeyeen duqeyn dhimasho badan dhalisay oo lagu qaaday cisbitaal ku yaala waqooyiga dalka siiriya qaramada midoobey ayaa sheegtay in weerarkan oo dhacay isniintii shalay lagu qaaday xarun caafimaad iyo iskuul islamarkaana ay ku nafwaayeen konton qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur badan koox la socota arrimaha xuquuqda aadanaha suuriya oo fadhigeedu yahay london ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in duqeyntan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka hase yeeshee afhayeen u hadlay madaxweyne valadimir putin oo lagu magacaabo dimitri beskov ayaa sheegay in dowladda suuriya ay tahay isha keliya ee laga xigan karo cidda ka dambeysay weerarka
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a ugu yaraan labiyo toban qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo gelinkii dambe ee xalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamadu ay ku leeyihiin degmada ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabadyeelanta midooda afrika ee amisom ayaa dib isaga caabiyey weerarka maleeshiyada al-shabaab wararka ayaa sheegaya in shabaab ay dagaalkaasi ku qabsadeen laba baabuurta dagaalka ay dowladdu lahayd warbixintan baydhabo waxaa ka soo diray mukhtaar maxamed cactoosh xaalada ganaasha ayaa laga soo sheegayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo habeennimadii xalay uu ka dhacay iskorimaad hubaysan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo kooxda al-shabaab dagaalku wuxuu dhacay markii shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gudaha degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa v o a u sheegay inay soo weerareen shabaab bara kontarool oo ciidamada ay deganaayeen kuwaasi oo hadafkoodu ahaa buu yidhi in magaalada ay la wareegaan laakiin iska caabin ay kala kulmeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa magaalada ma soo gelin baro kondarool magaalada banaanka meelaha magaalada laga soo galaa ayay soo weerareen oo saldhigyo ciidan ahaa oo baro kondarool oo ciidankuu fadiyey waana la iska caadiyey oo maaragtay hadda sidii ay markii hore ay wax u rabeen uma aysan helin magaaladana guud ahaan way fiican tahay wax dhibaataana hadda kuma jiraan dagaalka saqdiga dhexe ee xalay ka dhacay degmada afgooye waxaa ku dhinta laba iyo toban qof oo afar ka mid ay ahaayeen dad guryihii ay deganaayeen lagala soo baxay kuwaasi oo la toogtay ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ii xaqiijiyey in ciidanka dowladda dagaalka looga qabsaday laba ka mid ah gaadiidka dagaalka inkastoo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo arrintaasi aan wax ka weydiin oo wax kama jiraan ku tilmaamay in gaadiid looga qabsaday dagaalka habeennimadii xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye maya xogtaas hadda ma hayno waxaa dagawaari oo la qabsaday aan hayno ma jiro mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da ee magaalada washington idinkaga imaaneysa midooda yurub ayaa maanta hargeysa uga dhawaaqay mashruuc ay ku baxayso afar iyo toban milyan oo dollar oo lagu horumarinayo dhinaca waxbarashada somalilan mashruucan ayaa qeyb ka ah higsiga caalamiga ah ee horumar waara mashruuca furitaankiisa waxaa ka qeybgalay madaxweynaha somalilan iyo safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da barkad kaariye mashruucan oo magaciisu yahay horumarinta cilmiga horena looga fuliyey somalilan ayaa furitaanka wejiga labaad waxaa lagaga hadlay waxyaabaha ka qabsoomay horumarinta waxbarashada somalilan iyo sidoo kale caqabadaha ka jira ee u baahan in laga gudbo munaasabadda lagu furayo oo ay goobjoog ka hayeen mas-uuliyiinta dowladda kuwa midowda yurub oo maalgeliyey iyo sidoo kale hay-adaha fulinaya mashruucan ayaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha ilaa hadda ka qabsoomay arrintaasi mashruucan ayaa la sheegay inay ku baxsan lacag dhan koob iyo toban milyan oo yuuro oo lacagta yurub ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo halkaasi ka hadlay islamarkaana ku hadlayay luuqadda ingiriisiga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu waxaanu xusay dadaalada laga sameeyey tayeynta waxbarashada iyo dhaqaalaha ku baxa sanadkan waxaanu kordhinay dhaqaalaha loogu talagalay waxbarashada boqolkiiba labiyo toban shantii sanne ee u dambeeyeyna waxay noqonaysaa inta la kordhiyey shan boqol iyo afartan boqolkiiba maanta waxaa dalka ka jira in ka badan kun dugsi hoose iyo sare oo ay dhigtaan ku dhowaad laba boqol iyo konton kun oo arday waxaa jira saddex arrimood oo fure u ah waxbarashada oo kale ah helitaanka waxbarasho tayeynteeda iyo sidoo kale xirfadda waxaanu madaxweynaha somalilan tilmaamay in mashaariicdan iyo kuwo kaleba ay soo dhoweynayaan safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya michelle cavon oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka mashruucan iyo sidoo kale waxyaabaha uu diiradda saarayo waxaanu xusay in inkastoo ay maalgeliyeen iyagu haddana mashruucan hirgelintiisa kaalin mugle ku leeyihiin hay-adaha fulinaya iyo dowladda somalilan inka badan boqol fasal iyo ilaa soddon dugsi ayaa la dhisay taasoo noqonaysa in wax la taaban kara la qabtay habeen keliya se laguma qaban hawshan waxaa sidoo kale xusuud mudan dadaalka ay wasaaradda waxbarashadu ka geysatay arrintan sidoo kale aan wax ka idhaahdo caqabadaha jira kuwaas oo ay ka mid yihiin tayada waxbarashada somalilan oo farqi aad ah ay u dhexeeyo tusaale ahaan hargeysa magaalooyinka waaweyn iyo meelaha miyiga ah safiirku waxa uu tilmaamay waxbarasho la-aantu ay tahay waxaa sababa camal la-aanta ka jirta somalilan iyo beegsiga dhalinyarada ee dalalka yurub iyagoo naftooda ku biimeynaya khatarta tahriibka waxaanu safiiru ka warbixiyey marka laga yimaado baahiyaha jira sababta rasmiga ee mashruuca lacag inta alle ay ku baxayso ay ugu doorteen in somalilan laga hirgeliyo dhammaan dadaalada horumarneed ee somalilan ka socda waxaa sal u ah nabadda iyo deganaanshaha aad hanateen waa arrin aad u muhiim ah runtiina aan doonaya inaan idinku hambalyeeyo ayuu yidhi safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo diyaariyey waryahayaga yaasiin ciise wardheere oo nairobi jooga
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno tacadiyo iyo ku tubasho xuquuqda biniaadamka oo ka dhaca dalka soomaaliya muddooyinkan dambe walow ay jiraan guddiyo baarlamaanka iyo kuwa xukuumadda federaalka oo iyagu loo xilsaaray sidii ay ku ogaan lahaayeen dhibaatooyinkaasi iyo qaabka wax looga qabanayo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya muuse sheekh cumar oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqda biniaadamka oo uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay iyo maxamed cali xaasho oo ah siyaasi isaguu jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa muuse sheekh cumar annaga ka baarlamaan ahaan e, baarlamaanka wuxuu ka qayb u qaybsan yahay ilaa iyo shan iyo toban guddi guddigeenna gaar ahaan guddiga xuquuqlisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini-aadinimada oo aan anigu guddoomiye ku-xigeen ka ahay runtii tani markii la igmaday oo la dhisay oo bishii january ee sanadkan ahayd e, guddoomiyaha baarlamaanka profesor jawaari uu iclaamiyey ilaa iyo hadda howlo fara badan baynu qabanay howlaha ayaga ah oo runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ayay ahayd oversight oversight oo ah inaan dowladda ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bani-aadinimada maxamed cali xaashim waa salaamayaa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba shaqada hadda soomaaliya ka socota oo dowladdan oo ku-meelgaarkii ka baxday oo rasmiga ah howlo tiro badan baa horyaalla howlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo dhibaatooyinku aada bay u fara badan yihiin dadka soomaaliyeedna awooddu gacantooda si buuxda uguma wada jidho dagaalana way socdaan oo soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin marka aniga waxay la tahay bal inaynu sugno meesha ay waxgaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda hawsha ku jira ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo soomaalida ah inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weye dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u annaga guddigeenna baarlamaanka ee arrimaha xuquuqul insaanka ee shaqada aynu qabanay wax iska cad weeyaan maxaa markii ugu horreysay oon al magacaabo waxaan warqad u qornay office of the prime minister ra-iisul wasaaraha annagoo ka codsanayna inuu soo magacaabo commissionkii human rightska ee qaranka ra-iisul wasaaruhu wuu kasoo jawaabay wasaaraddii cadaaladda ayuu maxaan ku rahdaa waafajiyey wasaaraddii cadaaladdana waxay keentay baarlamaanka commissionka asaga ah waxaa kaloo iyadana aanu ku tallaabsanay in gabodofallo fara badan iyo waxyaaba fara badan oo dhaca aan miidiya kasii dayno aynu tagno xabsiyadii aynu tagno saldhigyadii aynu aragno sida ay wax u socdaan hay-adihii dowladda qaranka iyo kuwii kale caadiga ahaba aynu kormeer joogto ah ku samayno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo islamarkaa iyadana aynu ku tallaabsano sidii tallaabada ku haboon arrimaha loo adres garee wax loo qaban lahaa maxamed maadaama adduunkuba uu inta badan human right ama xuquuqda biniaadamka golo gaara ay leeyahay haddii golihii la dhisayo xabsiyadii ay tegayaan oo dadkii dabagelayaan miyaan kiisaskii qaar badan xalismayn aada iyo aad baa arrimuhu u waawen yihiin complicatina u yihiin oo kuwa maaragtay ansaal wax looga qaban u yihiin waxyaalo badan baa la sheegay rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay waxa ugu muhiimsan oo bini aadan xuquuq wax looga qaban kara waxa weeye xabsigu inuu leeyahay facilities leeyahay adduunka xabsiyada waxbaa lagu bartaa waxaa laga yaabaa nin maaragtay dembiilaha inta la xiro isagoo mutacalim inuu ka soo baxo marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aad xidhanaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaas hadduu qof xun ahaa qof fiican noqdo waa taa xildhibaane hadalladaas maxaad ka oranaysa
way jirtaa in xabsiga dhexe ee muqdisho ay dad fara badan oo kun ilaa kun iyo dhowr boqol ay ku xiran yihiin facilitigii iyo wixii loo baahnaana runtii dowladdu ay hadda hana qaadayso oo runtii shaqadooda si fiican loo hufi doono annagu naftarkeena ka overside ahaan ama kukurgelid ahaan iyo kukormeerid ahaan kor baanu kala soconaa arrimahaasoo dhan ee waxaanu rajaynaynaa in arrimahaas ayaga ah wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arrimaha iyagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabadgala shacabka soomaaliyeedna ay helaan xaquuqda rasmiga ah ee bini'aadanimada ay u baahan yihiin muwaadin kasta oo soomaaliyeed si u gaari lahaa in baarlamaanka gaar ahaan gudigeena xuquulisaanka si uga shaqayn lahaa inaan ku dadaalno insha allah maxamed cali xaashi maxaad ee ka oranaysaa marka waxaa loo baahan yahay in la ataago source of the problemka in la ataago maxaa sidee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka soomaaliyeed isugu keennaa midda kale muhimkaa waxaa weeye xabsiyada iyo iyo sharciyada waxaa muhim u ah shuruucda la isticmaalayo dowladdan dowladii ka horreeyey dowladdii ka horreysay sheekh shariif madaxda ka ahaa waxay go-aamisay in waddanka shareecadda islaamka lagu dhaqo ee dowladda tanu marka hadday shareecadda islaamka ay la soo baxdo miiska inta laga soo saaro hoos la yidhaahdo shareecadda islaamka ayaan ku dhaqaynaa waxay noqonaysaa in marka cid waliba u hoggaansanto shareecadda islaamka oo dadka lagu kala saaro shareecadda islaamka haddii taa hadda aynan jirinna oo aan lagu dhaqmayna waxaan soo jeedinaynaa wax soomaalida u noqon kara bays ay ka ambaqaadaan marka hore in la helo oo sharci ah Ee, xildhibaane waxaa hadalka ka muuqanaya maxamed cali xaashi xitaa in ee, dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo een, xuquuqda biniaadamku ay ku jirto een, si loo raadiyo een, dhiigbaxan soconaya iyo khaldaadka dhacaya si looga gudbo wax qorsho ah oo baarlamaan ahaan ama ka hay-adiina ahaan een, dhinaca xuquuqda biniaadamka ee, dhinaca is- dhinacyada iska soo horjeeda ee, ma u kala dabqaadi kartaan Een, hawshaas iyada ah horta waxaa iska leh een, guddiga dib u heshiisiinta iyo runta ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa iska leh inay hawshaas iyadu qabtaan annagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaanu kor meerno hay-adaha qaranka iyo hay-adaha kale ee quseeya shaqada anagu baarlamaanka nooga mid ah. arrintaas waynu wadnaa waynu xoojinaynaa soomaaliya oo dhan baanu gaarsiin doonaa waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas-uulka ah dowladda federaalka ee soomaaliya inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha taas iyada waynu waynu naga go-an tahay waynu sii wadi doonaa waxaa kaloo iyadan aynu sii wadi doonaa inaan xaqiijino in kaalmada bini'aadinimo ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro een, xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaynu kaloo sii wadi doonaa inaysan dhicin haba yaraatee wax isdabamarin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan muuse sheekh cumar oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi degan magaalada nairobi barnaamijkii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogo
intaas ayaynu kaga gudbaynaa barnaamijkii dooda gaabneed waxaa soo jeedinayay yaasiin ciise wardheere oo ku sugan magaalada nairobi dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulayntu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa gobolka texas ee dalka maraykanka ku dhintay mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka antonin skeliya ayaa dhintay isagoo sagaal iyo toddobaatan jira garsoore skeliya ayaa lagu tirin jiray dhinaca muxaafidka sida uu sharxayo cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada colombos ee gobolka ohio Scalia, Antonio Scalia eh, wuxuu uu ahaa nin marka go-aano laga gaarayo arrimaha shuruucda dalkan gaar ahaan arrimaha waaweyn oo laisku hayo nin u janjeera u ahaa xagga midigta oo micnaheedu tahay wuxuu ahaa extremely conservative buu ahaa wuxuuna qaadan jiray go-aanada ad adag ee ka fog eh, fikradda liberalismka ama fikradaha furfuran ka fog buu ahaa oo qaba originalityga constitutionka in la raaco jaaj iskaliya eh, waxaan anigu fursad u helay arday jaamacadda uu kula hadlay ohio state eh, university oo qaybta shuruucda oo anigu markaas aan arday ka ahaa eh, 2011kii dood baa la weydiiyey oran dadka maraykanka oo inta badan ay qabaan oo ah gaar ahaan dadka liberaalka ah, in dastuurkan uu yahay hadda jiraahu dastuur la dejiyey wakti aan dad badan oo compositionka ama qaybaha oo kala duwan oo dalkaanu ka kooban yahay aysan xuquuq badan lahayn ama dadka madowga ahaata ama dumarka ha ahaato ama afkaaro badan oo dalkan maanta jira oo laysku hayo eh, aan waktigaas issue aysa ahayn yaa dadka liberaalka waxay qabaan gaar ahaan legal fielka dadka ku jiraaho dastuurka in dib loogu noqdo marka doodaasaa la weydiiyey fikradiisa siduu u arkaya yani extremely extremely aad iyo aad iyo aad buu uga soo horjeestay dareen adag oo na wuu ka muujiyey inaan dalka maraykanka dastuurkiisa aan marnaba dib loogu noqonayn dibna dood loo gelinaynin isla markii uu dhintay garsoore iskeliya waxaa soo baxay dood ku saabsan bedelidiisa magacaabista garsooraha cusub waxaa iskale madaxweynaha markaasi xilka haya hase yeeshee waxaa ansixinta samaynaya koongareeska maraykanka madaxweyne obama iyo xubnaha kula jira xisbigiisa dimuqraadiga ayaa sheegay in dhaqso loo soo magacaabi doono garsoore cusub hase yeeshee xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu aragti taas ka duwan qaba waxay sheegeen inay ku habboon tahay in la sugo inta madaxweyne cusub uu xilka qabanayo horaanta sannadka dambe horta dad dad baa waxay qabaan arrintan waa arrin runtii ku cusub in madaxweyne yani waktigan oo kale electionku saa u yaryahay election yeer lagu jiro madaxweynaha less than yeer ay u dhiman tahay weli magacaabidaas horta ma dhicin historyga la leeyahay ilaa sideetanki sano ude yani ma dalkeena ma dalka ma soo marin laakiin taas micnaheedu maahan in haddana xuquuqdaasi madaxweynaha uu leeyahay oo ah inuu magacaabo in in laga horjoogsan karo marka doodii u horreysay waad maqlaysay oo mid mcconnell oo yiri madaxweynuhu ma magacaabi kara inta doorashada yani madaxweyne lan back session ku jiro oo xilligiisii sii dhammaanaya ma magacaabi karo wax weyn oo saameyn ku yeelanaya yacni hanaanka falsafadeed ee dalkan as madaxweynuna wuxuu yidhi wa wa waa xuquuqaan leeyahay marka doodaas waa runtii dood taagan hadda oo kolley bilowna ah oo hadda meelay ku dhammaan doonta aan loogeyn laakiin doodaasi waa furan tahay waxaan rabaa inaan tilmaan ka bixiyo isaga markii la magacaabaya justice keliya siddeetan iyo shan maalmood bay qaadatay in la konfurmaareeyo oo intaas sanadku uu ka doodayey micnaheeduna ma ahayn mar kastaba in isaga la isku raacsanaa laakiin dhaqankaas madaxweynaha oo xuquuqda u leeyahay inuu magacaabo ayaa la tixgelinaya marka haddii laba bilood saddex bilood ay siay ku qaadatay maanta oo ay adag tahay yani waa waa dilay badan baa la filayaa inuu geli doono iyo dood badan baa ka imaan doonta dooddaasi waxay si cad uga muuqatay hadallada madaxweyne obama iyo siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga obama oo waxaa horyaalla ka hadlaya ayaa sheegay in magacaabistu ay ka mid tahay waxyaabaha isaga uu dastuurku farayo I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time. There will be plenty of time for me to do so and for the Senate to fulfill.
waxaa ii qorshaysan inaan guto waajibkayga dastuuriga oo aan soo magacaabo kii xigay xilliga ku habboon waxaana jiri doonaa wakhti badan oon arrintaasi ku sameeyo sanadkuna uu waajibkiisa ku guto qofka la soo magacaabana uu siiyo fursad lagu dhagaysto iyo uu codayn xilligeeda dhacda ayuu yidhi senator linsey graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa aragtida xisbigiisa ka hadlay ilaa uu helo qof laysku raacsan yahay madaxweynaha xiga ayaa soo xulan doona kii lagu bedeli lahaa garsoores keliya ayuu yidhi siddeedda hadda ku hadhay maxkamadda sare ayaa la sheegaa in afar iyo afar ay yihiin oo ay siman yihiin marka la eego aragtidooda siyaasadeed walwalka jamhuuriga ee xilliganana waa in master obama uu soo magacaabo garsoore ay siyaasadihiisu furfuran yihiin markaasna go'aammada maxkamadda sare ay u dheeliyaan dhinaca dadka siyaasaddoodu ay bidixda jirto marka haddaba doodahaasi hardamaya laga yimaado sidee ayay soo xulista garsooraha xigaa u saamaynaysaa doorashada hadda socota mar kale cabdiwaaxid cabdulaahi warsame aad bay u saameynaysaa labada dhinacba oo dadkan liberaalka ah iyo dadkan conservativeka ah labaduba waxay ku dadaali doonaan janiskaas midba midka kale inuusan siinin oo ay soo baxaan madaxweyne maxaa yeelay haddiiba xataa door magacaabidaanu ay gaadho wakti dheer oo yacni muddo ay yacni laisla sugo waxaa dhici kadha in yacni la yidhaha madaxweynaha imaanaya yani maysee buu noqon karaa taas taas baa imaan doonta marka aad baa aad baa buuquu badan yahay aad baa aad bay u saameynaysaa doorashada dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay dood ka dhalatay sidii loo beddeli lahaa garsoore antonin skeliya oo ka tirsanaa maxkamadda sare ee maraykanka intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha maraykanka oo uu soo jeedinaya maxamed cabdi ayaanu intaasi kaga gudbina dhegeystayaal markana dhinaciisa ogaanta ayaynu jaleecina waxaa idinku soo maqan heeska amoore codka macaan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan
codka dabacsan fanaanada hodan cabdiraxmaan heestaasi amoore waxay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jirani kala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali shiikh dhammaantoy isku duuban waxaan idkaga tegaynaa nabaadiino
This program has come to you from the Voice of America, Washington.